bismillahi raxmaani raxiim horta marka hore sinsalama idaada warsan boqol iyo tan iyo afarta sinsalame bacduu sana beriyadan kafarahan nimadi waa lasoo aroori iweydii markay walaay karaanka inu ku sheego cod ilaahay karaali niyow shalasa dareemahayd magaalada baydhabo badan siman badan ku hadalni ilaahayni ogi umasadhan ogde sindhan osintiin ama idaad haatoo lamband ogsini magaalada waa inaagtay magaalo wala kastaba tansho hooba ku badan halasaas jiraan wala hoob hata magaalaha baydhabo tanshe dhaafanta way tanshe ka dhaafantaa baabur iyo tanshe ka dhaafanta ama bajaajka haata ama baabur haatoo tanshe dhaafanta magaaladan halasiinata jeerta dhowr sababood aawadee magaaladii oo tanshe dhaafsan jiriteedii oo badan oo yar koo i lama le walaj baabataka dhagabaan hajila eh kii magaalada oo tanshe dhaafsan madadan ilaahay mahatiis waa ehtasaasan siyaasaan ilaahay mahatiis waa eh shirka yaa tasi dartan badan i baabatan badanta i jirtan yariya dhimashada badan yar saasa arrinarawaayanaad waayahay taliya geekan damboyti galabtan shil waliba isu kudhiyay duleedka baydhabo daynuna iyo baydhabanten dhahayta shilkaas may faahfaahinga noo sii kortaan shirkaas orta waa ka sabab ilaahay caza wajal haya isku wadada bani aadam malanta saahe laakin awood ilaahay isku le waa sas isu suubiye ama dhimashaato ama nololhaato ama dhibaatahaato ama deehaato ilaahay caza wajal haya isku suubiye baaburkoo dayne baydhabo kubahi iyo way karogmiday meelasi weerka dharaw meele karogmiday weliba waa sheekaa faahinkay walaneenku dhaman dhamashay dhawaa bajaarta makatama ismadisintu ku tabaay dadka rordaay meelas bede markay dhibaato jiras makbana ilaahi xasan isgudadi jeertas jeerta tanusiyasa dhamashay dhaawaba dhasha banayaa baydhow geek waa kudhiya yeegsila oo bajaaj i baabakala yeegsila kudhiiri geeka janjeeda samaystahay yeeskaas sheer ilaahay nicmadiisa waasa wala maka dhaman maalinta walba walba shalban deena siyeeda kudhiyaas masatumaa kudhiyaas maskubadaa kudhiyaas wa ilaahay mahadkiisa dhimashada dhaayeer maaye adeerkaas had sheegoas mujaartaasi meelihii aragaasi shanshir kale ku dhiisanaasi meelo geesiska eh dhimashadii dhaawaga dhaawad iyo fuloda sumaasa iyo jiran laakin dhimashadii runta ilaahay mahadkiisa maashasha eedan badin waayahay baabuurkii geeka shilka ada idinka sheegti duleedkan baydhabo kudhii dhaawacyo badan yaa ku dhaladi sida una markii una seen cisbitaalka una ku aragaani ba bilaan iyo ulaadaan badanayan baabuurka waliba wararkii oo sheegahayn in rakaabna isu wadi xamuulna isu waday misgi iyo weliba ror saarnayo marka baabuurtii sidaas lanroraah oo weliba tankii rorka lanka tiragelay iyo rakaabkii lanka tiragelay kubadan iyo gaadayaan dadkii darwalada ee mas-uulka kuhay dadkii oo wadaan taliska trafikada arrimogaas walkugabda mayn baahnayne maysasin ku qorshaysan
baabuurka lama baabur ama sida baabur wasaakaaka xarunta trafika la saali oo lahaa qobri iyadoo taasa qobri dadka maysaas suurta saasaan weelan niyo gabal shawaynaatay dhibaatida subanta lankoo bahda qobaso baabushi kandhaasi way kiliyaa walaalo waan hamara kubahay waan jeeda meelasaan jeeda baaburka wala kor ku fuulo kor etaan soo ka kor ku fuulan jaha maahaan karaa nimidihii wala amig hata geed raasi ay noolol kuweydi horay ama shidaal kuweydi ahaan kor ku fuulo kuley waaban garaabaas madiis isbaareen madiis baydoo hamara ku bahaw iyo hatan hadda dashiyo baaburka dashiyo bilig haaween jeedan idarta majalkiinku sheekuyaadadheeda naftataa babaq dhiirdiila galaasa isku jiran isku jiran waa saasaataa jiraan wayla harbi hohay laakinse ilaahay caza wajal aan ku iskuweed intay sabataanana la harbi hohayn waan dadaalka nooba meer oobaa ku boobto meelafaay kokii alan alaan usku yoosoo arkeen garaabasa marka kan hada geeka tan kukutabi madibhaay meelaha qaari kasibasi bagaali koree saarnayn basi meela fulan intii baaburka rosheyl hadhamahaya tan zaireenba ku saare dadkaasa ilan ku fuule iyuu haanga tungul kuwegaan marka de meesatabasaase dekada hamaran ko alagaab leedahay taraafikadaay boqol masi sekreganaahay ganaya isku dhaafi madi arrinta saas nagati meesatabasaase taas waayahay taliya ganaaxyo isan duldhikaasan dadka noocyadaasan dhagamow mas-uuliyad doradaas ka dhagamow haddii dhibaato koyto dhimashiya dhaawac ama burbur hantiyadeed ee baaburka bahadiira dhibaato intii ku dhaladalayti ganaax isan saarsan haddii marka koowaad lanka usa cudurdaar lan suubi marka lamaad ganaaxyo isan duldhikaasan ma jirto nisaamayaas lanka nisaamayaas haddii maylo shilo kudoo dhibaato kudhiyada baaburka main gudoon haddii la rosabshiitan dhaafi ahay midileer wadatinkiina kulli lakagaalo kor taraafika nisaamayaas laakin ba de bani aadamana naxariis ilaahay manooqaabo una naxariisaasana galahayta maa eediyada nisaamayohayta waana inti tabakahayna kulhadlahayna waana kulkadirahayna laakin tartiibaba de aan lahayn dheganin lahayn marka waa kasabana ilaahay isku wadada انت سبقانا من جدا لنا لكن جدا كبر جنبي لا يكون بر موسى ريما جدا لك إلى جنم لكن ما جاء مثلا قسم بيدوسرهم لما وما لما أما عليه لما مسؤول عليه لما كذا استعملوا جانو فجبل كان دباسون خدار من جدا رد كلا بشرى قاعدة جاك سويلة كمان لم قشولة كي لما أدم صوبي طبعا waayahay khasaaradasin sheegi oo dhacdadii geeka dheedii isan kula dareertaan oo lahasin gudbi jartay waktigan maya faahfaahinta faahfaahinta wiil faahfaahsan mana quraan dadaan dani wayndani amaanta dambe bahiya noola sheegan walaa qori laakiin walata faahfaahinta iyo sakuuran sakuuna kalimala waayahay mudane taliya baydhabo marka una hagnagana bajaajyadiya inta badan inkashil badan waktiyada iyo shal shageeyaan a e b da lan shal b maalin walba sidaad sheegtay hoo inka yarta siyad shil yar dhiyaasa marka shilalka inka badan bajaajyada may sababay hana nagi shilalka badan way sababay horta qofku baniaadanka midis walaa qofkobdigsigoo fadhawla wabus allahu akbar gordo intis allahu akbar kubax hadee kamiissurandagale kamiiskalaban gon allahu akbar goro digso quraan laka obusere hadee iladiana dhagan xalasaki jar wal saasata yaal iladiada baabur sheegata gaaragaang nangwena ya baabur lan diibahaaya hatana way dheere kaninnaado wali lahan waana dhamaan ya dhamaan dheer jididkeedin walan suubi ilaa maanyifuusa i ilaa migaal asio gudaad iyo jididkeedin lan suubi kasababa jidke way dhamarohaaya urgaana kal antaala salaasa kal ama baaburta intaalan way ta baabur mas weli kora migaal asiye soddon ilaa ugu badanaa afartan maalka weli ku badan maalka weli kor markaas insheeni hooydan onku sheegni handhoon onku sheegni weliba intay sabartaan ay karaantaan ee laharbi waan jikira sida lan fadheere baaburku soo foosa gudul la qabdan ila la dhakay ma kin wadilere wallahi jikira walaa yir sasa ila la karaana intay sabartaan ee laharbi ana waan waan noosan baa waan dilaayna amro badan oo talisku sahroogi oo wadayaalka baaburtaas bajaajka in badan aadeen ama baaburto kale laha karogiya jirtay amarka in dambooye taliska nabadgeliya jididka gobolka baayo sahroogi may bahaayay in bajaajyada dadka da-diyo aan qaan gaarna in iyo an wadna in xawaaraha iyo kadareeran oo kale iyo dhimaan amase nabadgelye amase nadiif dadka iyo wadaanka wadaan iyo musiga oo lanka usa dhugunsado ama bajaajki oo heesta ku daarno weliba heestiisa aslubaysan lankan in dhugunsadaane gaabsadaane irki usa ka dhejiyow arrimogaas dhan yaa ha ku rogteen amara ha ka rogteen oo weliba amaraysan ha ku saarteen ilaa hadda xaalada meelatatiyaw anta islata amradan inta ku fulwaasiyin waa iskuuladaha ku haysayihiin walaa horta baa balaaw balaaw keenayeen dhibaato badan ma keensheenayan arrintaas maalintii aan baydhooqo ay ku hadali todobadii bili todobaad laba kun iyo toban ishan tiyaaq baydhooqo ilhayin bedel madaasida kan yeebo shancashi liashi meelaasoo idaacaddu ku hadali lama qodobaa ku hadali baabuur balaan horlaa kusaare koroona maayo koro hulubta mangiisiyo tiyer baabuur wadoona maayo koro qolsaasaasa ku hadali weliba suurta galna hata waloo ladhumadae balaandu walaasoo faayta taate ciyaalka shagadii oo lakajar waktiga hata sootaan yahay ogu jimaawa ilasataada jimaalin jimaada ilatan way arga doontaan hoob ilaahay miinkudiin isbedel iyo midbajaaji oo arga doontaan way hata go-aankaya ama nabadgelyada ama wasaaradda gaadidka ama wasasabaas waa shaqo sheegay ini liisan liingoy oo qofka maisiyeed mase labaatankeedba bajaalin weli koran go-aan sheetaa saa sugsan hoob ilaahay miinkudiin waayahay taliyanka dambeyntii shiralka meeli oo ku dhihaya mayba badana jidka dheer afaridoodka ilaa jidka iska hirow baking oo jid la hagaajiyay hadda sanadiif baaburtiyo ka maraayeen burburkiina xoogaha laku neefsidi xarunyo kaleyi taliska jididka nabadgelyada taraafikada xarunyo kaleta jidkaas dheer baaburtii eedya meela anka dareerean haddii isan la kulantaan arrimogaas oo kala waktiyadahani eedan qorshaha isan siinkuku degsan may ay wallahi ne horta qorshe goyno nindesunlota nabadgelyada ilaahay soo koray laakiin intay tabataa inay karaanka inay kara roorhaan qof kasta waxay ku saarayaan qof kasta oo wal kasta oo dameer oo baydhoo ka nool ama midah haado ama balaan haado ama mas-uul haado ama ahaana qof kasta waxay ku saarayaan in nabadgelyada ka shaqeeyo oo meel kasta maqadaha hadii wala arayo oo qofka inay kuweydiina sida nabadgelyada kara ku sugayo ama waa luqubada inuu sugeelo kareyley horjeeda ku hadlay jidka dheeroada sheegaasa hoola kan hooba saawan ororano eelkana shiime hanuun iska balan dadkio meeliku meeli kolmal arayo jidkiya waynagday sawa yan jidkinagday sawa hoolbalaha orora jidkinagday meelusaa saalaasa mal arayo dadka ii baaburtiya saasanagden ladiatikes meelada le afar jid iyo shan jid leta aagu aanbaagle hanunta ilahaantan jedale shelbarmaan sim halkana dhibaatan dhaqam ku dhiifana hatan ilaahay way ku rajeeyen ini hoob ilaahay kadhaka ilaahayna garabkaayna ka gala waxaan walbada u isku bedelaan sabaa nawd ilaahay idin gudiyo waayahay mayow sheekh mukhtaar taliyaha ciidamada taraafikada gobolka baay oo waraysi nasiyaaya kaasay idaa maasanta taliya adin mudun walaal adin mudun